subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa subax jimco ah oo bisha julaayo ee tahay toddoba-iyo labaatan sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee v o eda ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna internetka ood nagala socon kartaan ee v o a somaali dot com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona jacfar kukaay iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada aroornimona waxaa ka mid a dalka kanada heerka nacaybka muslimiinta iyo soo galootiga oo soo badanayo iyadoo dowladdana ay si weyn uga hortegayso
ninkan prime ministerka ah waa waa masaajidadii uu tegayaa haddii muslimiinta dhibaato gaarto wuu la qaybsanaayo yani maaragtay hataa waxaa jirta gabar sitisanka loogu diiday inay iyadoo niqaaban layidhi ma qaadan kartid dowladdii hore oo conservative ahayd laakiin alxamdulilah dowladdan markay timid qofku xorriyad buu diin u yahay diinta u yahay
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a amuuraha islaamka oo saaka ku saabsan dagaalka yeman oo qaab hor la isu beddelay
run ahaantii arrintan baabamandeb ee ka dhacday waxaaba la filayey in ay ka horrayn karto hormus hase yeeshee arrintan haddeerta soo horumartay ee ay xulfiyiintu weerarka ku qaadeen markabka sacuudiga ah waxay u eg tahay dhambaal ay u dirayaan iiraaniyiinta iyo xuufiyiintuba maraykanka
waxaa kaloo aad maqli doontaan kaalmo la gaarsiinayo carruurta ku xaniban xuduudda dalka maraykanka uu la leeyahay waddanka meksiko qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida kumanaan ruux ayaa weli bannaanbaxyo ka sameynaya magaalooyinka iyo deegaanada kala gedisan ee dalka poland dadkan ayaa waxa ay ka dhiidhinayaan dubo habeyn uu madaxweynaha waddankaasi uu qalinka ku dugay kaasi oo la sheegay in ujeeddada ka dambeysa ay tahay in lagula wareego awoodda maxkamadaha dalkaasi oo maxkamadda sare ay ku jirto dad aad u tiro badan ayaa isugu soo ururay dabadda xarunta madaxtooyada ee ku taalla magaalo madaxda dalkaasi ee warso ayagoo markaasi ku qaylinaya waa ceeb waxaana doonaynaa dimuqraadiyad iyo in maxkamaduhu ay madax bannaanaadaan xilli hore oo bishan ah ayaa qiyaastii saddex meelood meel garsoorayaasha maxkamadda sare oo tiradoodu ay dhan tahay toddobaatan iyo saddex waxa ay galeen howlgab wakhtigiisa lasoo horumarsiiyey
ciidamada israa'iil ayaa toogasho ku dilay qof falastiini ah oo gudaha u galay deegaan ay yuhuuduhu leedahay halkaasoo uu saddex ruux midi ku geliyey laba ka mid a dadka midida lagu weeraray ayaa dhaawacoodu uu halis yahay halka midka saddexaadna uu soo gaaray dhaawac fudud ciidamada israa'iil ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay deegaanka aadam ee u dhexeeya qudus iyo magaalada raamalla ee ku taalla daanta galbeed colaadda ah ka dhex aloosan falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta ayaa qaraxday bishii maarso ee lasoo dhaafay xilligaasoo ay dadka reer falastiin bilaabeen in si maalinle ah ay dibadbaxyo uga sameeyaan soodinta u dhaxaysa khaza iyo israa'iil dibadbaxyada ayaa bilowday markii madaxweynaha maraykanku uu ku dhawaaqay in qudus uu u aqoonsaday caasimadda israa'il waxaana ku dhintay tan iyo waaga ugu yaraan boqol iyo afartan falastiiniyiina iyo hal askari oo israa'iili ah halka ahaad nagala socotaana dhegaystayaal waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o eda oo si toose idinkaga imanaysa washington haatana kanada dowladda kanada ayaa xusulduub ugu jirta ka hortagga ah midabta koor iyo weliba in dad la wafaquuqo aragtidan dowladda ayaa soo xoogeysatay markii lagu weeraray masaajid ku yaala gobolka kubeeg dad muslimiina oo lix qofna ay ku dhinteen haatan oo la joogo falkii toogasho uu nin ku dilay toddobaadkan laba qof iyo weliba iyadoo markaasi aan idhaahdee naftiisana kooxda isis ay sheegatay ayaa dowladda canada waxa ay ka meermeertay in falkaasi ay sheegato ay sheegatay kooxdaasi ay rumayso iyadoo ka cararaysa in muslimiinta dalkaasi ay saameyn ku yeelato warbixintan waxaa noo diyaarisay zahra cabdi axmed
dalka kanada waxa uu ka mid yahay meelaha dad badan oo soo galooti ah oo waddamo kala gedisan ka soo galay ay joogaan sidoo kalena ay ka dhacaan falalka naceebka soo galootiga iyo diinta islaamka dadka heysta intaba laakiinse dowladda dalka kanada ayaa waxa ay xukuumaddani isku dayeysaa inay xadido wax kastoo u muuqan kara fal naceeb ah haddii ay tahay mid midab iyo haddii ay tahay mid diini ah taa intaba si qoomiyadaha wadadegan dalkaasi ay nabad ugu wada noolaadaan rofesor xuseen warsame waxa uu bara ka yahay jaamacadda kalgari ee dalka kanada wuxuu ii sheegay in xukuumadda cusub ay u xusul duubayso sidii ay u hirgelin lahayd fursado loogu siman yahay dalkaasi inkastoo weli ay jiri karaan dad ay ku jirto naceybka bulshooyinka soo gala waddankaasi gaar ahaana kuwa diinta islaamka haysta dowladda kanada oo hadda uu hogaamiyo nin justin trudo la yidhaahdo oo ah xisbiga liberaalka aad bay ugu jajaban tahay dadka muslimiinta koob iyo toban muslimiina ayaa ku soo biiray baarlamaanka oo magaran ilaa saddex boqol ka kooban oo qof toban ka mid iyo xisbigiisa ayay ahaayeen sababtuna waxa weeyaan si fiican ayuu uga hadlay umuuraha muslimiinta iyo umuuraha qaxootiga marka horta taasi waa dhinacaas laakiin dadka shicibka ah cunsuriyaddu way iska jirtaa sahraay oo maraykanka wax badan oon dhaanaa runtii ma jirto oo dee yaan la isku khaldin dowladda uu hogaamiyo trump iyo ma garanaysaa dadka shicibka ee maraykanka dadka shicibka intiisa badan way taageersiin dadka muslimka inay la noolaadaan marka way iska jirtaa cunsuriyaddu sababtuna waxa weeyaan laba labadaba waa mare de waa la batay oo dadku markuu batana kolley iyo kolley waxoogaa waxa imanaya iska hor imaad midda labaad dad badan oo farsamo xun baa inagu jiro muslimiinta dad badan oo farsamo xun oo wax qarqarxinayo meelo badan ayaa inagu jira dhowaan unbay ahayd markii wiil labaatan iyo sagaal jir ah islamarkaasina asal ahaan ka soo jeeda bakistan sida la sheegay laguna magacaabo faysal xuseen uu meel dariiqa ku dilay laba qof asagana markii dambe naftiisa uu dilay lix iyo toban qof oo kaleetana uu dhaawacay falkaasi inkastoo dowladda iyo guud ahaanba dalka kenya aanan horay looga sheegin inuu yahay midna ceeb iyo diin ku xiriira haddana waxaa jirta in kooxda isis ay sheegatay inuu ayaga ka tirsanaa taasi waxay abuurtay shaki iyo wareer ku yimid bulshooyinka qaarkood inkastoo weli dowladdu ay sheegtay inay socdaan baaritaano lagu ogaanayo haddana dadka muslimiinta ayaa waxay u arkaan intaasi sida dowladda ay u wajahday ay wax badan tusinayso sida dowladda kanada ay uga go'an tahay inay ka hortagto falalka naceebka ku salaysan haddii ay ahaan lahayd mid diini mid dad soo galoota iyo mid midab intaba waa kan mar kale brofesor xuseen warsame dowladda kanada dabcan way ka hadashay oo aad bay arrinta ogolaasha waa laga xumaaday hase ahaatee laguma degdegin in muslimnimadiisa markiiba lagu xidho in arrintu tahay arrin diin nacayb oo waxay yidhahdeen lama hubo markii dambena waxaa la ogaadayba inuu inanku ahaa inan maskaxdu wax ka yar qabay oo xataa macallimiintiisii dugsiga sal ay sheegeen mararka qaarkood in maalinu qaaru ku yidhi hooyadii baan rabaa inan garaaco iyo in ma garanaysaayen aan qof dilaan rabaa marka qof awalba uu xogaa maskaxdii reerkiina way qirsoona waxay yidhahdeen inanka iyagu maskaxdu wax ka qabay marka markii ay isis sheegatay runtii waa lagu qoslayuun oo laba laba waa lagu qoslo horta waa meerberyahan dambe waxbay iska sheegan jireen edmonton inaan magaranaysaa la yidhahdo cabdullaahi shariif oo dad baabuur ku dhaadhaawacay isagoo iska cadhaysan oo magaranaysaa madaxu ka wareersan iyagaa sheegto markii dambe waxa la ogaadee inuu ninuu maskaxdu wax ka yaar qaba ahaa marka arrimaha iyo tan oo dib loo yar dhigayo ninka haysta booliiskuna waa nin madow oo had iyo jeer ka yar fikira magaranaysa waxyaalahaas onteriyo masaajidada iyo goobaha cibaadada ayaa waxa ay ka mid yihiin meelaha cabsida ugu badan dadku ay dareemi karaan iyo wixii ka dambeeyey markii la weeraray masaajid ku yaala kubeeg dalka kanada weerarkaasi oo dadka xilli salaada cishaha ay ku jireen lix qof lagu dilay meelo kala gedisan gobollada dalka kanadana ay ka jireen waayadii lasoo dhaafay dad ay ka muuqatay falalka naceebka ah haddaba feejignaanta noocaasi ee dowladda ayaa waxa ay keentay in wakhtigan gobollada qaarkood muslimiinta ay dareemaan in ay jirto fursado fara badan oo ay dadka ula siman yihiin madaxa masaajidka khaalid bani weliid abuukar sheekh xuseen ayaa isaga oo torano ku sugan wuxuu igala hadlay aragtida muslimiinta iyo dareenkooda wakhtigan ninkan prime ministerka waa waa masaajidadii buu tegayaa haddii muslimiinta dhibaato gaarto wuu la qaybsanaayo yani maaragtay hataa waxaa jirta gabar citizenka loogu diiday inay iyadoo niqaaban layidhi ma qaadan kartid dowladii hore oo conservative ahayd laakiin alxamdulilah dowladdan markay timid qofku xorriyad buu diin u yahay diinta u yahay marka runtii hadda waxaan dareemaynaa yani maaragta runtii xorriyad maaragtay tii hore oo conservative-tan ka badan baa aan hadda kolleyba dareemayna haddaan muslimiin nahay yani maaragtay gaar ahaan dadka aad waxaan uga warqabnaa yani jaaliyada soomaalida yani maaragtay marka wax hadda qofku gabdhahu xijaabkooda ku tagaan iskuulka ku tagaan jaamacadaha ku tagaan meel walba wax cadaadiso hadda oo runtii dhibaataa male maxaa yeele waddankan xorriyatul adyaan baa ka jirta qof walba diintiisa ayaa lagu tixgeliya oo lagu lagu ixtiraamaya isku soo wada duuba sanadihii ugu dambeeyay wadamada waqooyiga ameerika ayaa waxaa soo badanaya dadka iyagu sameynaya muslim naceebka iyo sidoo kaleto soo galoota naceebka taasi ayaa waxay sare u qaaday kala shakiga bulshada dhexdeeda gaar ahaan gudaha dalkan maraykanka wixii ka dambeeyey doorashadii madaxtinimo ee dowladda haatan jirta lagu soo dhidbay iyadoo wixii ka dambeeyey wakhtigaasina lix wadan oo dadkooda muslimiin ay yihiin badankood soomaaliyana ay ku jirto laga mamnuucay gudaha dalkan maraykanka in si qaxootinimo ah ay ku imaadaan inkastoo weli ay jirto tiro yar oo dad ah oo soo gala dalkan
aad bay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay lana socodsiinaysay
weli waxaad dhegaysanaysaan washington xilli dadka u dooda xuquuqda qaxootiga iyo qoysaska muhaajiriinta ah ay halgan dhinaca sharciga ah ugu jiraan sidii dib loogu midayn lahaa waalidka iyo ubadkooda lagu kala dhantaalay soohdinta maraykanka iyo mexico ayay hay-adaha aan faa'iido doon ahayn oo ka jira gobolka maryland ee duleedka magaaladan washington waxay xirmooyin mucaawino ah oo ay ugu talagaleen caruurtaasi u qaybiyeen goobaha ay ku qaybiyeen ay ku kala firirsan yihiin daafaha dalka warbixintaasi waxaa inoo soo diyaariyey wariyaha v o eda ee arrimaha muhaajiriinta alina baris waxaase soo jeedinaya jacfar kukay mutadawiciin ayaa boorsooyin ka buuxinaya agab isugu jira shaambo caday bustayaal dhar buugaag iyo weliba boombalaha ay caruurtu ku cayaarto oo xayawaan loo ekaysiiyey qalabkan oo idil waxaa loo qaadayaa xarumaha lagu hayo carruurta ee ku kala yaalla gobollada texas florida new york iyo virginia halkaasoo lagu xareeyey carruurta muhaajiriinta ee ka soo tallaabay soodinta u dhaxaysa maraykanka iyo weliba mexico waa kan rob sheer aasaasaha hay-adda comforty cases
kuwani waa carruur dalkeenna soo gashay oo noo baahan aad ayay noogu baahan yihiin waxay u baahan yihiin caawinaaddeenna waana waxa nagu qasbay inaan tallaabadan qaadno
markii sheer uu ka war helay carruurta waalidkood looga reebay xadka gobolka texas ayuu bilaabay inuu ururiyo oo uu isku dubarido mutadawiciin arrintan gacan ka geysata
ugu dambayntii ma doonayna inaannu marno jidkii ay waalidkood doorteen ma awoodo inaan ku sheego sababta ay xaduudka ku yimaadeen ama ujeedka ay dalkeenna u soo galeen arrinta keliya ee aannu ka sheegi karnaa waa in ay halkan joogaan iyo inay carruurtani aad noogu baahan yihiin
agabkan loo qoondeeyey ubadka laga fogeeyey waalidkood waxaa laga buuxiyey boorsooyin tu walbana waxaa la guddoonsiinayaa mid ka mid a carruurtaasi marli abromatis waxa ay ka mid tahay madaxda hay-adda comforty cases
waxaan u haynaa carruurtan xayawaan ay ku ciyaaraan oo haweenay ee ugu deeqday waxaan u malaynaynaa in kun ka mid ah ay heli doonaan waxaa kale oo ay heli doonaan buugaag ay ku kala qoran yihiin afafka isbaanishka iyo ingiliishka amaba waxay helayaan buugaag labada luuqadoodba ku qoran
brennan duun oo ah ardayad dhigata dugsiga sare waxa ay rumaysan tahay in caawinta dadka kaalmada u baahanay ay tahay tallaabo wax ku oola hase yeeshee waxa ay sheegaysaa in dhibka loo geystay ilmahan yaryar uu ahaa mid laga hortegi karay
arrintaasi si dhammaystiran ayaa looga fogaan karaa laakiin hadda waalidkood lama joogo socdaal dheer ayaana sugaya si ay ula midoobaan suurtagalna ma aha in carruurtan iyo waalidkood la kala dhantaalo waa arrin aan la aqbali karin You can't rip children away from their parents. It's unacceptable.
waxaa la filayaa in mutadawiciintani ay sii wadaan howshooda xilli maamulka trump uu qorshaynayo in in ka badan shan iyo labaatan kun oo carruur muhaajiriina dib loogu celiyo waalidkood warbixintii wariyaha v o e da alina baros ayay taasi ahayd oo uu soo jeedinayay jacfar kukaay halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington
markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waa kan xuseen barre aadan oo la diyaara
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka labadii maalmood ee lasoo dhaafay dunida islaamka gaar ahaan dalalka gacanka carbeed ayaa waxaa soo food saartay cabsi ku aadan wejiga cusub ee uu dagaalka yemen yeeshay kadib markii ay xuuthiyiintu beegsadeen maraakiibta shidaalka qaada ee sacuudiga ee mara baabalmandab sida uu faahfaahinayo doctor xasan al basri oo ka tirsan jaamacadda al axqaaf ee dalka yemen maraakiibta sacuudiga ee marayay baaburmandab waxay wadeen shidaalka ciriinka ah markaa xuutiguna sawaariikh uu ka genay degadan xudayda ayuu ku asiibay marka laba riwaayo ayaa isbada socota waa maray sacuudigu waxay leeyihiin maraakiibta dhaawac sidaa u weyn ma soo gaarin laakiin xuutigu wuxuu leeyahay dhaawac halisa ayaan gaarsiinay markabka loo yaqaano damaan marka duqeyntani waxay ka dhacday baabul mandab oo ah meesha marinka u ah maraakiibta shidaalka qaada gaar ahaan shidaalkan kuwa ka imaanaya khaliiska carbeed marka waxaa hadda socda waxa weeye in la joojiyey socodkii maraakiibtii shidaalka waday gaar ahaan kuwii ka imaanaya riyaad wasiirka arrimaha shidaalka dalka sacuudiga khaalid faalax ayaa wuxuu yidhi si kumeel gaara ayaan u hakinay socodkii maraakiibta shidaalka ee shiga ka bei jirtay markaa marinka marinka loo yaqaano baamandab mari jirtay ilaa iyo amar dambana inaan la soo sa- in- inaysan socod aysan bilaabin ayaa suuragala weerarkan ay qaadeen xuuthiyiintu ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo iraan ay saameyn ku yeelatay labada marin ee ugu muhiimsan shidaalka gacanka ee hormus iyo baabulmandab iiraan oo dhowaan sacuudiga iyo maraykankaba uga digtay in ay xidhi doonto marinka hormus waxaana muuqataa in weerarka baabulmandab uu yahay fariin ku socota sacuudiga iyo maraykanka oo taageera sida uu faahfaahinayo asad cadaani ibraahim oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka austria run ahaantii arrintan baabamandab ee ka dhacday waxaaba la filayey in ay ka horeyn karto hormus hase yeeshee arrintan haddeerta soo horumartay ee ay xuusiyiintu weerarka ku qaadeen markabka sacuudiga ah waxay u eg tahay dhambaal ay u dirayaan iiraaniyiinta iyo xuusiyiintuba maraykanka maraykanku dhowaan waxa uu ku soo rogi doonaa cunaqabatayn dhinaca shidaalka iiraan waxaa la filayaa afarta november inay arrintaasi bilaabato nin u hadlay iiraan oo la yidhaahdo suleymani wuxuu sheegay in maraykanku uu dagaalka bilaabi karo laakiinse uuna awood u lahayn inuu joojiyo arrintaana wuxuu ku tilmaamay wuxuu sheegay maraykanku markii uu doonay inuu cunaqabataynta shidaalka nagu soo rogo waxaanu sheegnay inaanu ka faa'iidi doonin maraykanku waxaana la odhan karaa dhambaalkan ay xuusiyiintu u gudbiyeen sacuudi arabiya iyo reer galbeedka ee shidaalka dhinaca baabamandeb waxaa la odhan karaa isbeddel weyn ayuu ku keeni karaa dhaqaalaha adduunka iyo sicirka ama qiimaha shidaalka daqiiqadihii u dambeeyeyna waxaa kor u kacay shidaalka oo wuxuu cagacageynayaa hadda shan iyo toddobaatan dollar barmiilkii waxaana la odhan karaa waa dhambaal iiraan ay u gudbisay iyadoo sii dhex maraysa xuusiyiinta maraykanka oo dhowaan cunaqabatayn kurogi kusoo rogi doona sidaan sheegnay bisha november afarteeda waxaa kale oo la filayaa sacuudigu inuu si kale uga faa'iideysan doono arrintaas gaar ahaan weerarkan ay qaadeen xuusiyiintu oo uu doonayo baa la yidhi in uu doonayo in ay reer galbeedku ka indhasaabtaan tallaabooyinka uu qaadi doono waayo muddooyinkii ugu dambeysay sacuudiga waxaa dhaleecayni kaga socotay weerarka waddanka yemen uu ku hayo waxaad ogtahay waddanka yemen in isbeddel weyni ku dhacay oo xagga nolosha ah ayaamihii u dambeysay waxaa laga sheegayay in uu faafay ama faafi karo cudurkan koleeraha dhibaatooyinka ay dagaaladu keeneen baana sabab ah marka dhowaanahan oo dhan sacuudiga waxaa culays ka haystay dagaalkii yeman oo aan soo afjarmin sidaa daraaddeed waxaa la odhan karaa saameyn weyn bay yeelan kartaa weerarka ay qaadeen xuufiyiintu ay ku qaadeen markabkaa shidaalka ee sacuudiga waxaa lo- la- ay noqon kartaa in sacuudigu weerarada uu soo soo wadi soo wado in uga faa'iidaysan doono in eh, reer galbeedku ay ku taageeraan oo uu tusoo yidhaahdo eh, waad aragtaan eh, xuusiyiintu tallaabada ay qaadeen iyagoo iiraan garab ka helaya eh, marinkii dhammaa ee shiidaalka waxaana la sheegaa maalintii in ay maraan ugu yaraan toban milyan oo barmiil oo shidaaliya maalintii marka sacuudigu wuxuu u bedelay hadda shidaalkii uu marin jiray halkaasi bad badda cas ee dhuuma uu ku leeyahay oo uu doonayo inuu halkaa ay ka gaadhsiiyaan canal sways oo kuway yurub iyo shidaalkii loo gudbin jiray marka waxaa la odhan karaa isbedel weyn weji cusub ayay arrintani ku keentay maanta bariga dhexe oo horena u ololayay haddaan eegno dhinaca suuriya dhinaca ciraaq dhinaca lubnaan oo ka hareereysnaayeen sacuudigu maantana ay koonfurtii xaggii yeman ay maantana laga hareereeyey arrintaasi waxaad odhan kartaa isbedel weyn ayaa ku soo socda adduunka gaar ahaan bariga dhexe intaasna dhegaystayaal waxaa ku idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan ayaa barnaamijka amuuraha islaamka nala socodsiinaya markaana kusoo dhowaada maxamuud mascade iyo xubintii ciyaaraha
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda haddii aan ku bilaabo koobka loo yaqaano oroba league ee ciyaarahana kooxaha qaaradda yurub islamarkaasina la ciyaarayay habeenkii xalay ahaa wareegiisa hore ee sarereebka ayaa kulamo doora oo la ciyaaray waxaa ugu mudnaa kulan dhex marayay kooxaha kubadda cagta ee rangers iyo osijak oo ah koox iyadu ka dhisan waddanka croatia kooxda kubadda cagta ee rangers ayaa iyadu mar ka mid ahayd kooxaha ugu magaca weyn qaaradda yurub isla markaasina wacdaraha ka dhigi jiray horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga loo yaqaano kooxdan rangers ayaa in dhoweyd waxaa soo food saaray dhaqaaladarro iyo weliba ganaaxyo isbiirsaday oo kooxda keenay in ay ka harto koobka qaaradda yurub midkiisa champions leaga iyo weliba kan uefa cup haddaba kooxdan uu dhowaantan loo magacaabay inuu layliyo tababaraha la yidhaahdo stephen gerard oo isagu ahaa ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta ee liverpool isla markaasina kabtanka u ahaan jiray ayaad moodaa in magaceedii mar kale dib ula soo noqonayso isla markaasina ay ku soo noqotay horyaalka qaaradda yurub weliba kan loo yaqaano uroba liga kooxda osijag oo ka dhisan waddanka croatia ayaa haddaba kulankii koowaad ay iskaga hor yimaadeen habeenkii xalay ahaa waxaana kooxda kubadda cagta ee rangers ay ku guul heshay hal gool iyo waxba oo sagaashankii daqiiqo ciyaartu ay kusoo gabagabowday lugta labaad ayaa labadan kooxood waxa ay ku kulmi doonaan guriga kooxda kubadda cagta ee rangers iyadoo markaasi ay halkaasi iyadoo guul wadata kooxda rangers ay kusoo noqon doonto isla waddankaasi ingiriiska ayaynu ku guda jirnaaye kooxda kubadda cagta ee bunley ayaa iyana waxa ay kulan adag la yeelatay kooxda abadiin oo ka tirsan amaba ka dhisan horyaalka scottishka ee loo yaqaano scotland waxaana labadan kooxood ay ku kulmeen guriga kooxda abadiin waxaana ay ku kala baxeen hal gool iyo hal gool oo waxaa labadaasi kooxood ay kala qaateen min hal gool waxaana laisugu soo noqon doonaa guriga kooxda kubadda cagta ee bunley oo markaasi ciddii badisa ay u soo gudbi doonto wareega kale ee koobka oroba liaga dhinaca iyo haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda isagu maalmahan dardar ku jira islamarkaasina kooxaha qaaradda yurub ay waxaa fiiltamayaan xilli ciyaareedka intaanuu bilaabin bisha agost horaanteeda inay koox waliba ha hesho ciyaartoyda ay u baahan tahay inay la soo shir tagto xilli ciyaareedka labada kun sideed iyo tobanka labada kun sagaal iyo tobanka kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa waxaa muran xoogan uu kala dhexeeya ciyaaryahanka ay ku dhaarato kooxdu ee anthony marcial ciyaaryahankan oo kooxdu lacag gaaraysa konton iyo dhowr milyan oo ganiga ingiriiska ay ku soo iibsatay muddo haatan dhowr sano laga joogo ayaa waxaa haatan isaga iyo macalinkiisa morino soo kala dhex galay xurguf ciyaaryahankan oo koobkii qaradda dunidu koobkii dunidu ay ku tartamaysay adduunka ee kooxida faransiisku u guulaysatay laga reebay kadib markii uu macalinkiisa murinho keenay in aanu kooxdiisa kulamo badan u safan waxaana taasi keentay in faransiiskii laga reebay antony marcial ay koobka kubadda cagta adduunka kusoo guulaystaan ciyaaryahanku haatan waxa uu leeyahay ma doonayo in aan mar kale ka baaqdo kulan kale oo qarankayga faransiiska ah sidaa darteed waxaan doonayaa inaan isaga tago kooxdan kubadda cagta ee manchester united waxaana macalin morino haatan uu leeyahay ciyaaryahankan ma dirayo ilaa iyo intaan ka helayo ciyaaryahan aan ku badasho waxaa wararku ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee manchester united ay haatan doondoonayso sagaal iyo labaatan jirka u dhashay waddanka croatia ee ivan barasij oo koobkii adduunka wacdaro ka dhigay islamarkaasina u ciyaara kooxda kubadda cagta ee inter milan ilaa iyo hadda ma cadda in kooxda inter milan ay doonayso ciyaaryahan barasij inuu ka tago laakiin marsiyaal waxaa la leeyahay kooxdan waa isaga tegi doonaa oo lama uu sii joogi doono dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ayaa iyana waxay doonaysaa in ciyaaryahanka la yidhaahdo aldebaral ay haysato haddii manchester united ciyaaryahankaasi daydayeysana ay noqoto in ciyaaryahankan ay la soo wareegto ay doonayso iyana tottenham in uu la soo gacan geliyo ciyaaryahan antony marcial haddaba la arki doone ciyaaryahan antony marcial halka uu ku dambeeyo intaan cilli ciyaareedkanu aanay bilaabanin kooxda kubadda cagta liverpoolna waxay sheegtay inay isaga baxday doondoonistii ciyaaryahan vida oo u ciyaara kooxda bashiktas wiilka croashi u ciyaaraya sagaal labaatan jirka ah waxaana wararku haatan sheegaya in ciyaaryahankaasi uu kooxdiisa bashiktas lasii joogi doono jelsina waxay tiri kooxda kubadda cagta ee similanay haddii aad doonaysaan ciyaaryahan murata waa inaad lixdan iyo laba milyan oo ganiga ingiriiska ah ina siisaan haddaba la arki doone halka uu ciyaaryahan murata ku dambeeyo dhegeystayaal xubinta ciyaar waa naga intaatana kulan dambe waa masxadooyda la sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha markana haddii aan u leexanno dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaana saalax qaasim naaji iyo heestiisii walaalaha isdoonta
codkaasi baxsan ee saalax qaasim iyo heeskaasi walaalaha ayaa idaacaddeenna ee gebagabo u aheyd jacfar kuukaay bashiir abikar iyo anigo saare cabdi axmedaba dhegihiinna aan uga sii tagno maqalka saalax qaasim
anigoon warka ahayn digaa kala weheshadaanigoon warka ahayn digaa kala weheshada maxaad tegista wehya walbahaarka kugu diray maxaad tegista wehya walbahaarka kugu maxaa tegista weyda walbahaarka kugu diray maxaa tegista weyda walbahaarka kugu diray dad jacayl wadaago weji kala sugay walaalaha isdoortaa ma wiiqan kalgacalkee